بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والجوازم waxyaabaha ficilka jasminaayo oo mudaariciga laga wadaahe tamaaniyata cashara siddeed iyo toban waayo wahiya kuwaasna lam lam waaye iyo walamaa lamaa waaye iyo wa alam alam waaye iyo wa alammaa alammaa waaye iyo wa laamu lamri amarkii laamtiis waaye iyo waducaai ducogii laamtiis waaye iyo wa laa laa waaye fi nnahyi nahyigii dhexdiisii haal ay tahay iyo waducaai ducugii dhexdiisii hal ay tahay iyo wa in in waaye iyo wamaa maa waaye iyo waman man waaye iyo wa mahmaa mahmaa waaye iyo wa idmaa idmaa waaye iyo wa ayon ayun waaye iwa mataa mataa waaye iwa ayna ayna waaye iyo wa ayaana ayaana waaye iyo wa annaa annaa waaye iwa xaythumaa xaythumaa waaye iwa kayfamaa kayfamaa waaye iyo wa idaa idaa waaye idaadaasoo fi shicri gabi dhexdiisii ahaaday gabay hee dhexdiisii ahaatay khaasatan gaar ahaan shicir dhexdiisii ahaatay gaar ahaan ayib waxaan kusoo dhex jirnay baabul afcaali musanifku wuxuu noo soo sheegay afcaasi inay u qiybsanto saddex qaybood maadi iyo mudaaric iyo amar kadib wuxuu noo sheegay ficil kasto saddexdaasi ka mid ah xukunkiisii maadi xukunkiisa noo soo sheegay wuxuu dhahay hee maftuuxu laakhari aakhiri abadan amara noo soo sheegay xukunkiis wuxuu dhahay majzuumun abadaa mudaarici awelkiisii xuruufo lagu garanayo markii noo soo sheegay haddana xukunkiis noo sheegay wuxuu dhahay marfuucun abadan weligiisii waa la rafcinayaa isagan xataa yadkhula calayhi naasibun aw jaazimun ilaa ka galaayo korkiisii mid isaga nasbinaayo ama jasminaayo kadib maadaama xukunkiisii asalka in la rafcinayo uu yahay ee wuxuu dhahay waxyaabihii nasbinaayo oo asaga dhahay hataa yadkhula calayhi naasibun ayaa noo bilaabay oo waxyaabihii nasbinaayo noo soo sheegay oo ah toban wuxuu dhahay fannawaasibu cashara tobankiia noo sheegay kadib haddana wuxuu rabaa inuu noo sheego aw jaazimun ayuu soo dheh soo maha haddana jawaasimta kii jasminaya ee rabaa inuu noo sheego rafcinimada iyo nasbanimada iyo jasmanimada saddexdaba waxaa iska leh mudaarici waayo ma laha maadi iyo amar labadaba kuwaasi baabkooda baab kale waayo lama icraabaayo icraabaan rabnaa anigana hadda inaan ka hadalno idan kan la rafcinaayana mudaaric le waayo kan la nasbinaayana mudaaric le waayo kan la la jasbinaayana mudaaric le waayo laakiin laga yaaba jawaasimta markii la joogo maadi inuu soo galo see loola dhaqmaa mar kale ogaan doonaa insha allahu tacaala marka mudaaric le waayo mudaaricigana saddexdiisii qaybood bay ku jiraan mudaaric mis qaybood ahaa saddex soo ma mudaaric saddexdiisii qaybood bay ku jiraan mudaaric saxiix alaakhira mudaaric muctal alaakhira mudaaric afaal khams waay intaas way waay waxaa la jasmina la sheegaya intaas waay waxaa la nasbina la sheegaya intaas waay waxaa la rafcinayna intaasay waay saddexdaas ficil waay saddexda maxay yihiin mudaarici walow waxaa kala hamoodin saddexdaas way mid kastana markii miaalkiisi la gaaro ayaan ogaan doonaa si fiican insha allahu taala ficil mudaara waa la rafcinayaa ilaa mid nasbinaya ka galayo hoobl haddii mid nasbinaya galana selyala waa la nasbinaa haddii mid jasminaaya ilaa ka galayo haddii galana waa la jasminaa mudaaric ee laska dhahay laakiin ogow saddexdiisii qeybado inay ku jiraan saxiil aakhirkiisiyo muctal aakhirkiisiyo alkhamsihiisiyo ama amhilatu lhamsihiisi fiiri marka meeshaan marka musaniifku wuxuu rabaa inuu sheego jawaasimtiisii wuxuu dhahay waljawaasimu thamaniyata cashara jawaasimta waa saddeed iyo toban waa dhahay ficil mudaaric haddii la jasminaayo saddexdiisii qeyboodba waxaa lagu jasminayaa saddeed iyo tobankan bes laakiin musaniifku meeshaan wuxuu sheegi doonaa sagaal iyo toban waydaa fi shicri ayaa khaasatan aad sagaal iyo toban uga ah taas markee waa lasoo khilaafsan yahay shicir keligiisa wax ku jasminaysaa shicir hadda dhammaantiis maha meelmeelle waay maadaama meelmeelle ay tahay waxba lagama soo qaadayo inta kale la ictibaarinaa sagaal iyo toban way be sideed toban maxaa loo lahaa ha dhihin waydaa fi shicri khaasatan waa lasku haystaa taas ka go wixii lagu doodaay ka tag wixii aan lagu doodaynin laisku raacsan yahay qabso waay maanaa sidaa daraaddeed markii la fasiray waxaa lagu cadafayaa jawaasimta waljawaasimu thamaniyata cashara iyo waidaa fi shicri khaasatan waaye bala ayaa la dhahaa markii la fasirayo kuwan kale kuma cadafino jawaasimta casharada ku cadafan tahay ogow saas la soco waayahay haddaba fiiri marka sideed iyo tobankaani hee khulaasi yar lay ka bixinaynaa laba qeybood oo qeybsamayaan wax la qorayo maayo maskaxda le saddeed iyo tobankan waxaa loo qeybinayaa laba qeybood qeyb waxay jasminayaan ficilka mudaaric hal haba kelis hal ficil qeyb waxay jasminayaan hal ficil bes halkaasaa ku filan qeybna laba ficilay jasminayaan qaybna hee laba ficila jasminayaan hal ficil intii oo jasmiyaan ay haddana waxay u tillaabsanayaan way awood badan yihiin mid kale maba istaagi karaan ayagoo mid kale aan ku darsanin maba dhergayaan ilaa mid kale ka darsan ku darsadaan mooyaane way kulul yihiin hal haba kuma filna kan intii laqaan ayaa mid kale ku darsaneen daba dhigayaan laba habba isla laqayaan labadaas qiimood wey jawaasimtaan ma u qabsamaysaa labo qeyb waxay jasminaysaa hal ficil bis qeybta kalena laba ficil laga bilaabo lam ilaa laga gaarayo walaa fi nahyi waadducaa intaas waxay jasminayaan hal ficil waay in laga bilaabo ilaa wa kayfa maa laga gaarayana laba ficila jasminayaan intaas ma qabsateen haye waayahay marka lix waay inta hore mes sideed waay lam iyo lamaa labo waa alam saddex waa lamaa afar waa lam lawri ducaay shan walaa finayo ducaay a lix waay dhesa lix waay qaarna sideed ay ka dhigayaan qaarna afar lay ka dhigayaan sideed way badan tahay haddii laga dhigo soo maa afarna waa yar tahay dhadha saddexdaas ka qabsanaynaa lix iska dheede lix waay lixigaas maxayna maxay samaynayaan ficilka kusa imisa ficil jasminayaan hal ficil waay ficilka way jasminayaan waan hal ficil leh waay bes laba ficil ma hal ficil leh waay laba ma ahan in laga bilaabo marka sideed iyo toban haddii lix laga gooyo maxaa soo haray labaiyo toban soo maa labaiyo toban waay sidaas labaiyo tobanka kalena maxay samaynayaan laba ficila jasminayaan marka lix hal ficila jasminayaan laba-iyo tobanna laba ficila jasminayaan khulaaso le waay dood badan waa ku jirta laakiin mar kale insha allahu hadda waxaa waaye waa tukubaynaahe fiiri marka waljawaasimu waxyaabihii wax jasminayeen tamaaniyata cashara sideed iyo toban waaye sideed iyo toban waaye wahiya sideedka iyo tobankana lam lam waaye lam waaye lam waaye lam wa waa waxbaad jasminaysaa ficilkii mudaaric way jasminaysaa jawaazim waa jamcu jaazimin hal hab hadduu yahay maxaa la dhahaa jaazim ficilka iga gashan maxaa la dhahaa majzuum waxaa lagu weydiinayaa bes had intaas kadib calaamatu jasmihiis maxaa waaye ayaa kuso ayaa la socota bes jaazim awe majzuumkana awe calaamatu jasmahana awe saasaa ku imaan doonta mar dambe naasib awe mansuubka awe calaamatu nasbahana awe raafic awe marfuuc awe calaamatu rafana awe waay intaas waa lagu weydiinaya shaka kuma jirto hadda laakiin e iska soco tusaale ayaa intaas xagge goorma la isweydiinaya tusaale marka la sameeya hadda tusaale meesha ma nooma yaalo iska soco adi waljawaasimu waxyaabaha ficilka mudaaric jasminayaan thamaaniyata cashara sideed iyo toban waay wahiya sideedkiyo tobankana lam lam waaye iyo walamaa lamaa waaye markii la fasiraayo tiradan oo kale lama dhahayo iwalama walama waay waawdii lama soo celinayo waawda waa laga tagaa iwalama walama waay ma dhehaysadii iwalama he lama waay waawda wixii ka dambeeya qabanaysaa iwalama lama waaye lama waay lamtii alif lagu taagay la shiday le waaye lamaadana iyo wa alam wa alam ma dhaha he alam waayo alam waa dhahaa iwa alam alam waayo lamtii oo hamze lagu daray le waay hamzatu listifhaam la yihahdaa iyo wa alamaa alamaa waayo alamaadii oo alif lagu taagay le waay alamtii alif lagu taagay le waayo iwa laamu lamri amarkii laamtis waayo laamtii wax laisku amraayo waayo laamti wax laisku faraayo waay yeel laisku dhahaayo walaamu lamri amarkii laamtiis waayo iyo waducaai ducuhii laamtiis waayo isku dar labadan hallay ka soo qaad maxaa loo kala qaaday mar dambe ogaan doona hadda ma aha saas iska dhe hadda adig iska laqleede qul huwa la oo kale u xafid adi haddi xafidkaasa laga rabaa bis qul huwa lama taqaanaa saas oo kale u xafid xifdi le laga rabaa hadda adi halla isku yihin iyo walaamu lamriya markii laamtiis waayo ducaay ducugii laamtiis waay halla isku yihin iyo walaa laa waaye fi nahyi nahyigi dhexdiis hal ay ahaatay laa oo diidma dhexdeeda waay nahyi diidma waay soo ma diidma dhexdeeda wax laisku diidayo ha yeelin lais dhahaay iyo walaa laa waayo fi nahyi nahyi dhexdiis hal ay ahaatay walaa laa waay laa waay fi nahyi nahyiga dhexdiisii haal ay ahaatay iwaducaay ducugii dhexdiisii haal ahaatay hal laysku dhee maxaa ducii nahi maxaa loo kala saaray mar dambe ogaad doonta insha alla waxaabaa meesha ku jira lixdan maxaa waay marka waa lixdii halka ficil jasminaysay waayo iyo wa in in waayo in laga bilaabo marka maxaa waaye qaybti labada ficil jasminaysay waayo labada ficilna magac ayay leeyihiin magac labada ficil magac ayay kala leeyihiin kuwii hore maga la-aan uma aha magac ay leeyihiin kuwaan labada ficil kan horena magac uu leeyahay kan dambena magac uu leeyahay magacyaashooda iska baranaynaa haye kan hore waxaa la dhahaa ficlu shardi kan dambena jawaabu shardi saas labadaas magac ay leeyihiin shardi shardi jawaab shardi ficlu maxaa la dhahaa mar dambe hadda waxaan rabnaa magaca bes magaca iska qabso mid waxaa la dhahaa laba waayo labada mid waa mid koowaad mid mid labaad waayo kan hore maxaa la dhahaa ficlu shardin kan labaadna jawaabu shardin saasaa la dhahaa magac ahaan iska barooday iyo wa in in waaye iyo wa maa maa waaye ayadana ind laba ficila jasminaysaa maadan laba ficil ayadana iyo wa man man waaye in iyo an labaa keliin soo maha an ficilka see yeeshaa way nasbinaysaa inna hay mid kasta qeyb ay kushaqadeeda tahay waaya iwa ma ma waay iwa man man waay haye minna maxay ahayde min maxay qabanaysaa maxay qabanaysaa hoos dhig waay waxba hoos dhigtaa min waxba hoos dhigaysaa manna waxba jasminaysaa iska ilaali marka kala ilaali labada baro mid kastana booskiisii ku baro iwa man man waaye iwa mahmaa mahmaa waaye mahmaa idan laba ficla jasminaysa iwa idmaa idmaa waaye idmaa idan laba ficla jasminaysa iwa ayun ayun waaye wa ayun ya ya-da waa la shid waa shid wa ayun ayun waaye iwa mataa mataa waay mataa aydan laba ficila jasminaysaa intan dhammaantoodii waa saas iyo wa ayna ayna waay ayna wa ayna waay ayna iyo wa ayaana ayaana waaya ya-dan shid wa ayaana iyo ayaana waay iyo wa anna anna waaye anna waay iyo waxayumaa xayumaa waaye iyo waxayumaa xayumaa waaye iyo wa kayfamaa kayfamaa waaye kayfamaa iyo wa idaa fi shicri khaasatan xaggee ku adafantayaan dhahnay jawaasimtii والجوازم جوازمت ثمانية عشر سدر إطوبا وإيا وإذا إذا وايا ماشي أكو حرين دايداس إذا دا صف الشعر شعر لحديثي كسو غناتي خاصة غارهان أيضا الشعر كلي إذا واحد كو جزمين إيسان وحي الشعر آن أهين واحد كو مجزميزو الشعر كلي سواي ficil shicir keligiisii waa ma arkayso ayadoo idaa wax shicir aan ahayn hadal caadi ah gabi aan ahayn wax kuna jasminayso ma arkayso laba way jasmiyeysaa laakiin shicir keligiisii waay sidaa daraaddeed musanifku kuma darine anti wax jasminaysay sideed iyo toban uu dhahay kadib haddana wuxuu ku cadafay idaadaasi jawaasimtii ku cadafay gaaro u dhigay muxuu gaari ugu dhigay ugu dhigay he shicir keligiisa ha ku jasmiyso ayada wax kale wax kuma jasmiso sidaa daraaddeed markii aan soo tirinaynay ficilka mudaaric cawaamishiisiis maxaan dhahnay sagaal iyo labaatan isku darkiis maano haddii idaa lagu dar maxay noqonayaan soddon waay maxay ugu dar waynay hadda waa loosoo khilaafsan yahay ayada shicir keligiisi waay waxay shicir keligiisa wax ku jasminaayeen ee ictibaar weyn mala hadda shicirka dhammaantiis maahan meel meel lay la arkay meelaha qaar maba jasmisaba hadda ficil shicirka naftarkiisa idan ficilkii mudaariciga jawaasimtiisii intaas waaye meeshan waxaa nooga dhammaaday ficil mudaaric caamilkiisii waa ku dhaafay ma arkaysid hadda kadib wax keenaya asagoo hee lagu shaqaynayo haddaad aragto mooyaane caamilkiisii inta ku dhammaaday wixii inta ka dambe maxaa la bilaabaa isimkii caamilkiisa baabal afaan laga soo bila waxaan dhahnay caamile laga hadlaa maano ficil mudaaric caamilkiisii waan soo qaadanay bes intaa nooga dhamaatay sagaal iyo labaatankii intaasay ahaayeen ficil mudaaric haddaad aragto asagoo marfuucu yahay waa taqaanaa wixii lagu rafcinaayo haddii mansuub yahayna waa taqaanaa wixii lagu nisbinaayo haddii majzuum yahayna waa taqaanaa wixii lagu jasminaayo yuusan kaa fakinin meel alla meeshii ku aragto toogo yaa kaa fakinin qabo axaadiis markii akrinayso qabo qur-aanka tafsiirka markii la fasiraya qabo raadi ceelashi looma aadayo ceelashi lagama raadinayo hagee laga raadina qur-aanka dhexdiisi xadiida laga raadina ha ku laabo ka kitaabka kan markii akrinayso dhexdiisii ku raad ka raadi way ku jiraa wax kale maaha mar walba la hadlaayo intaasay lagu hadlaa imaa in ism lagu hadlo maalin walba lahadlaayo la hadlaayo ama ismina lagu hadlaa ama ficla lagu hadlaa ama xarf jacli macna lagu hadlaa ama ficil mudaari lagu hadlaa ama ha maadi lagu hadlaa ama amara lagu hadlaa ama ismina lagu hadlaa intan lewaybe caamil iyo macmuula laisku dabagadooba maalintii dhan iyo habeenkiisa isku daro meel kale looma aadaayo inta ka raadi adi wax lay baar wax lay weydi wax lay ficil mudaari hooshiisi intaasa ku dhamaatay yaa kaa faqrin sagaal iyo labaatankaas caamil xifdi insha allah wixii ka dambe marka isinkii waaye allah subxana wa taala la tawfiq